waxaaynu bilaabi doonnaa kitaabkan magaciisa la yidhaahdo nawaaqid ulislaam islaamka waxyaabaha buriya ee sababu noqda qofkii muslimka ahaa diintii inuu ka baxo oo gaal uu noqdo kitaabka waxaa qoray labadii kitaabo hore aynu dhigannay imaamkii qoray alimaam almujadid shaykhu lislaam moxamed ibn cabdilwahaab ibnu sulaymaan atamiimi annajdi raximah llahu tacaala waxaa markaa kitaabkan uu yahay waa kitaab kooban oo sheekhu uu ku tilmaamay toban arrimood oo qofka laga helo islaamnimadiisu ay burayso iyo tobankaasi arrimood daliilkooda marka inta aynaan insha allahu tacaala nawaaqidda aynaan u gudagelin waxaynu tilmaami lahayn kitaabka ciwaankiisa ama magiciisa waxaa la idhahdaa nawaaqid ulislaam marka nawaaqid sidaad aragtaan waa jamac mufradkiisuna waa naaqid waa ismu faacil bay idhahdeen culimada luqadu isamka faacil ee hayru caaqilkaa wax caqli la-aan ahayn waxaa jamiciisa uu ku yimaadaa fawaacil marka naaqid jamiceedu waa nawaaqid nawaaqid ulislaam marka sheekhu uu leeyahay waxaa u jeedaa mubdilaatuhu wa mufsidaatuhu waxyaabaha islaamka fasahaadinaaya ee burinaaya oo haddii qofkii muslimka ahaa ay la soo daristo islaamnimadiisa ay burayso camalkiisi uu buraayo uu noqonayo mid magac kale la baxa oo kaafira ama murtad marka nawaaqid ulislaam macnaheedu waa mubdilaat lislaam sia loodhan nawaaqid alwuduu waxyaabaha weysada buriya ayaa nawaaqid ulislaamna ay tahy waxyaabaha islaamnimada buriya magacyo kale ayaa markaa nawaaqidu ay leedahay nawaaqid ulislaam waa la idhaha sida aada maqasheen kitaabka magaciisuna uu yahay waxaa kaloo la idhahdaa asbaabu uridda qofku inuu diintii uu soo galay amaba se uu ku dhashayba inuu ka noqdo uu ka baxo waxyaabaha sabab u noqda anwaacu riddana waa la idhaahdaa riddada noocyadeeda markaa saddexdaa magacba waa leedahay nawaaqid ulislaam asbaabu uridda anwaacu ridda marka nawaaqid ulislaam alcashara nawaaqidda islaamka ee tobanka ayaa sheekhuu yidhi waxaanay ahlucilmigu isku waafaqsan yihiin waxyaabaha islaamnimada buriyaa tobankan inay ka badan yihiin haddii aad u noqoto kutubta fiqiga afarta madhab madhab ashaaficiya walxanaabila walmaalikiya walxanafiya kitaab waxa weeyaan alxuduud waxa ay ku keenaan baab la idhaahdo baabu ridda ama baabu xukmi lmurtad ama xaddu ridda qaarba si ay u dhigaanba qofka ridoobaa ciqaabka uu ku leeyahay islaamka dhexdiisa markaa baabkaa waxa ay fuqahadu ku sheegaan waxyaabaha qofku diinta uu kaga baxayo iyo marka diinta uu ka baxo waxa xukunkiisa uu noqonayo ciqaabka waxa weeyaan uu mutaysanayo markaa baabkaa haddii aad u noqoto waxaad arki kartaa iyagoo culimmadu nawaaqid badan sheegaya qaarkood afar boqoloo arrimood bay sheegaan oo diinta lagaga baxo qaarkood sagaashan bay sheegaan mid in badan ka sheegiyo mid in yar ka sheegayba toban waa ka badiyaan fuqahadu waxaanay culimmadu yidhaahdaan fuqahada ama madaahibta madhabka ugu waasicsan ee tawasuc ku sameeya bimacnaa aada u farabadiya waxyaabaha diinta iyo millada lagaga baxo waa madhabka xanafiyada marka waxaynu u jeednaa sheekhu halkan toban arrimood oo islaamnimada buriya ayaa uu ku sheegay nawaaqidu ama waxyaabaha islaamnimada buriyaana toban waa ka badan yihi taa markaa macnaheedu wuxuu noqonaya ana sheikha lam yaqsid alxasra sheekhu uma jeedo in waxyaabaha islaamnimada buriya tobankanoo qura ay yihiin waxaana taa u daliila awalan inay nawaaqidu toban ka badan tahay haaniyan sheekha laftiisu waxa uu yidhi sida ku soo aroortay kitaabka la dhaha addurar asaniya mujalladka tobnaad safxada labiyo sagaashan iyo kitaabka kaleba majmuucatu tawxiid safxada saddex iyo labaatan wuxuu uhi sheekhu iclam ana min acdami nawaaqid alislaam cashara waxaad ogaataa waxyaabaha islaamnimada buriyo waxaa u weyn toban markaa taasi maxay noo caddaynaysaa tobanka sheekhu halkan uu ku sheegay inay yihiin tobanka u waaweyn ee islaamnimada qofka burinaaya waxay marka ahlucilmigu isweydiiyaan maadaama waxyaabaha islaamnimada buriyaa toban ay ka badan yihiin muxuu sheekhu toban qura ugu sheegay waxaa su-aasha noocaasiyo lagaga jawaabi karaa dhowr jawaabood jawaabi waa taa aada maqasheen oo qof waliba uu ka fahmi karo hadalkaa sheekheaynu akhrinay oo ah in la yidhaahdo haadihi wa acdamu nawaaqid alislaam waxyaabaha islaamnimada buriye kuwii u waaweynaa weeyaan tobankani waxaana aada moodaata sheekhu u ujeedaa markuu tobankan sheegay inay taa tahay innagoo cuskanayna ama deliishanayna hadalkiisaa kale uu yidhi iclam ana min acdami nawaaqid alislaam cashara waxyaabaha islaamnimada buriya kuwa u waaweyn waxaa ka mida toban markaasuu tobankan sheegay waxaa kaloo la odhan karaa sababta sheekhu tobankan u doortay waxay tahay liijmaaci almuslimiin calayha fi ljumla tobankan arrimood inay islaamnimada buriyaan guud ahaan waa laysku waafaqsan yahay walow qaarkood tafaasiishooda ha layskuma khilaafabe waxaa jawaab saddexaad ay noqon kartaa in la yidhaahdo maa dakarahu alculamaa min asbaabi riddati wa anwaaciha tarjicu ilaa hadihi alcashara marjicuhaa ilaa hadihi alcashara asbaabta faraha badan ee iimaanka burisa ee islaamnimada burisa ee sababu ah qofku inuu diinta uu ka baxo waxaa la odhan karaa tobankan un bay u noqonaysaa haddii la duuduubo tobankan ayaa asal u ah oo mid walow culimmadu ay sheegeenba tobankan mid ka mid un baa la hoosgeyn karaa saasi awgeed tobankani waxaa la odhan karaa waa aslu nawaaqid alislaam waa asalka waxyaabaha islaamnimada buriyaa ay u noqonayaan qof kastoo muslima masale waa taa masalada labaad aynu baraarujinaynaa qof kastoo muslima waxaa waajib ku ah inuu barto waxyaabaha islaamnimada buriya si uu uga digtoonaado haddii kale waxaa dhacaysa qofka muslimka ahi inuu ku dhaco waxyaabaha islaamnimada buriya isagoo aan dareensanayn ama aan garanahayn arrinta noocaasina si cad bay uga muuqataa dadka muslimiintaa ee maanta caalamka ku nool oo in fara badan oo islaamnimo sheegata ayaa ku dhacaysa waxyaabaha islaamnimada buriya iyagoo laga yaabo qaarkood inay u haystaanba inuu shaygan yahay cibaado ilaahay u dhoweynayso janno ay ku gelayaan qaarkoodna ay isaga haystaan shay mubaaxa oo iska bannaan qaarkood ay og yihiin inay inuu shaygaasi xaaraan yahay laakiin inuu yahay riddo arrin lagu gaaloobayo diinta lagaga baxayo ayaanay ogeyn oo war aanay u haynin baabkan markaa riddada ama asbaabta diinta lagaga baxo marka laga hadlaayo dadka muslimiinta waxay ugu qaybsameen waa masale saddexaade darafaani wa wasat laba daraf waddadii xaqa ahayd laba qolo hareeraha ka maray iyo qolo waddadii xaqa ahayd haysa darafka koowaad waa darafun qasara cani alxaq waa daraf xaqi iyo waajibkii baabkan ka saaraa ka gaabiyey oo waxaa la odhan riddadu iyo diinka buxu qaamuuskooda meelba aanay ku lahayn oo qof allaale qofkii shahaadateynka maalinun ku dhawaaqay ee yidhi muslim baan ahay muslim agtooda uu yahay walow haba sameeyo waxyaabaha islaamnimada buriye wain facala maa facal hadduu gaalnimo ku hadlo iyo hadduu gaalnimo sameeyo iyo hadduu gaalnimo ictiqaado waxay odhanayaan khalaas waa muslim islaamku agtooda wuxuu leeyahay in albaab laga soo galo laakiin mid laga baxa maba lahaba kuwaasi waajibkii baabu ridda ka saaraa waa ka gaabiyeen oo qofka muslimka waxaa waajib ku ah inuu ictiqaado wixii allah ama rasuulkiisu gaalnimo uu ku tilmaamay inay gaalnimo tahay cidda samaysaana inay gaalo yihiin marka waajibka noocaasiya ayay ka gaabiyeen qoladaas darafka kale waa qolo ku tawasucday fii asbaabi ridda oo bimacnaa waxaan lagu gaaloobahayn bay ka dhigeen mid lagu gaaloobo waxaan ilaahay rasuulkiisu gaalnimo aanay ku sheegin bay gaalnimo ku sheegeen oo tusaale ahaan dunuubta waaweyn laakiin aan diinta lagaga baxayn ayay wax ku gaalaysiiyaan amaba se qofka ku dhaca wax lagu gaaloobo ayay gaalaysiiyaan iyagoon u eegin shuruuddii gaalaysiintu ay lahayd iyo waxyaabihii qofka gaalnimada ku dhacaa inuu gaaloobo uu kaga baaqsanayay darafka markaa ama wasadka dadka waddada xaqa haya waa aladiina yukafiruuna man kafarahu allahu wa rasuuluh wixii allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisu gaalnimo ay ku sheegeen ayay gaalnimo u yaqaanin oo baabu ridda marka laga hadlayo waxay u noqdaan ila alkitaabi waasunna qofka waxyaabaha lagu gaaloobo ku dhacana markiiba ma yidhaahdaan hebel waa gaaloobay ama hebelow gaal baa tahay ee waxay ilaaliyaan baabkan shuruuddiisa iyo dawaabiddiisa falaysa cindahum ifraatun walaa tafriid waajibkii baabkan ka saaraa kamay gaabin xadkiisiina may dhaafin masale kale waxay tahay aynu baraarujinaynaa altakfiir marjicuhu ila asharc gaalaysiinta halka loola noqonayaa waa sharciga falaa yukafaru ilaa man kafarahu allah wa rasuulu lama gaalaysiin karo cid aan allah iyo rasuulkiisu aanay gaalaysiin lamana odhan kara hadalkaasi waa gaalnimo ama ficilkaasi waa gaalnimo ama caqiidadaasi waa gaalnimo iyadoon daliil loo haynin wuxuu yihi qaadi ciyaad raximah llah iclam ana taxqiiqa hada alfasl wkashfa labsi fiihi mawriduhu sharc walaa majaala lilcaqli fiih kitaabkiisa ashifa ayaa sidaa uu ku yidhi baabkan tafatiristiisa iyo daahka qaadistiisu waa in sharciga loo celiyo caqliguna meel kuma leh oo shay kastaoo adiga kula weyn oo xumaan weyn kuula muuqda iskama odhan kartid waa gaalnimo dadka qaarkood wax allaala wixii loo fool xun bay gaalnimo ku sheegaan wixii iyaga la fiicanina gaalnimo maaha oo hada hayru saxiix baabka takfiirka caqliga loo noqon maayo shaekhulislaam ibnu taymiyana wuxuu yidhi alkufru xukmun sharciyu mutalaqaa can saaxibi shariica waalcaqlu nacam qad yaclamu alkhaطأa min aلsawaab kufriga waxaa la yidhaha ama maxaa gaalnimaa waa xukum sharci ah meesha lagala kulmaya ee laga qaadanayaana waa can saaxibi shariica manaa qur'aanka iyo sunnaha wakadalika sheekha ladha ibn wasiir alyamani wuxuu yidhi ina takfiira samciyu maxdu laa madkhala lilcaqli fiih gaalaysiintu waa mid loola noqonayo adilada caqligu meel kuma leh wa ina daliila cala alkufri laa yakunu ila samciya qaطciya walaa nisaaca fi dalik alcawaasim walqawaasim kitaabkiisa ladhaa buu sidaa ku yidhi gaalaysiintu waa mid samciya bimacnaa adilada la maqlo hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka ayuunbaa laga qaadanaya caqligu meel kuma leh daliilka loo daliishanaayo arrintaasi inay gaalnimo tahayna waa inuu noqdo daliil samciya qur'aan ama sunne weliba daliilkaasi waa inuu noqdo mid qaciya si cad inoo tusinaayo arrintaasi inay gaalnimo tahay rasuulku wuxu uhi sala allah alay wasalam markuu xukaamta ka hadlaayay xumaanta samaynaya markii la hi miyaanaan la dagaalamahayn laa xataa taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan hala dagaalamina xaakimka xumaanta iyo fisqiga samaynaya ilaa uu sameeyo gaalnimo cad kufran bawaaxan gaalnimadu ay noqoto mid cad laa ishkaala fiiha laba aanay isku khilaafsanayn waa inay daliil leedahay cindakum fiihi min allahi burhaan marka labada qodoba sheekhu halkan uu ku sheego ah in gaalaysiinta loola noqdo adilada iyo daliilkaasi si cadoo go-an inuu u tusinayo arrintan inay gaalnimo tahay labada arrimood xadiidkaasi ayaa u daliila masale kaleo iyadana aynu baraarujinaynaa waxay tahay xusuulu ridda wuquucaha min almuslimiin suurtagal ma tahay dad muslimiini diinta inay ka baxaan wax riddo la yidhaahdaa ama diinka noqosho la yidhaahdaa dadka muslimiintaa dhexdooda inay ka dhacdaa waxaa le riddadu waa arujuuc can alislaam horta ridda waa maxay waa islaamnimadii qofka uu ka noqdo wa takuunu biaxadi arbacati umuur ixfadha afar arrimood midkood ayaa riddadu ay ku xaasishaa ama gaalowga arrinta koowaad biqowlin qofku hadal uu yidhi buu ku gaaloobi karaa walow macnihiisa ayaanu ictiqaadsanaanin waxaa tusaale waa sabu llaahi wa rasuul hadduu ilaahay caayo waa hadal ama rasuulka uu caayo ama diinta uu caayo ama malaa'igta uu caayo ama shay diinta ka mida oo si cad diinta inuu uga mid yahay loo og yahay uu caayo qofku hadalka waa ku gaaloobaya walow qalbigiisa ha yidhaahdo ma ictiqaadsano arrintaa ma aaminsaniy qowlka lagu gaalo waxaa ka mida ducaau hayr illah ilaahay cidaalayn qofku inuu baryo waa hadal hadduu idhaa afkun baan ka leeyahaye qalbiga kama ictiqaadsanin laga yeeli maayo waxaa leeyahay hadalkaa laftiisaaba gaalnimaaba waqad takuunu riddatu bificlin qofku wuxuu diinta kaga bixi karaa ficil uu sameeyey camal ka sujuudi lisanam hadduu sanam u sujuudo aw liqabrin ama qabri u sujuudo diinta waa kaga baxaya aw dabaxa ligayr illaah ama ilaahay cidaana wuxuu u qalo tacdiiman wa taqaruban aw taafa ligayr illah ama ilaahay cidaana inuu u dawaafo kaawaafi xawla alqubuur aw dasa almusxaf aw baala calayh aw alqaahu fi lqaaduuraat hadduu qur-aanka ku istaago u ogaan ugu istaago musxafka ama qashin iyo uskaguu ku dhex tuuro amaba se uu ku kaajo ficil lagu gaaloobo ayuu sameeyey xataa hadduu idhaa inaan gaaloobo anigu uma jeedo oo kuma ayaa odhanaya inaan gaalooba baan doonayay ma axad yaquul haakada qofku wixii gaalnimadaa hadduu sameeyo inaan gaaloobo maan doonahayn laga yeeli maayo ama inaad gaalowda doon ama ha doonino mar haddaad wixii lagu gaaloobayay samaysay ood u camdiday dee waad kufriyaysa taa waxaan oga jeeda dadka qaarkood ayaa kuwa gaalada inta u tagaan ayaa kuwa gaalada ay yidhahdeen haddaad doonaysa inaan wax ku siino ama aan wax kuu qabanno qur-aanka ku istaag ama ku kaadi suu ku istaagaya ama ku kaajaya suu haddana masaajidka iska imanaya uu leeyahay gaal meeye muslim baane oo sadii qur-aan ku istaagay ama ku kaajiyay waxoogay aniga iga dhab mayahayna waxoogay lacag umaan gaalada kaga qaadanaya kulley waxay doonaysaa ha ka ahaato waxaad samaysay ficil lagu gaaloobo waxaa kaloo lagu gaalooba ictiqaad wuxuu qofku qalbigiisa ka aamino hadduu aamino qofku ida اctaqad ana hunaaka ilaahan hayra allah ilaahan ilaahan inuu jiro waa kufriy waida اctaqada ana ligayr اllahi tasaruf fi اlkown ilaahay cidaana caalamkan inay maamusho oo waxtarkiiyo waxyeelada gacanta ay ku hayso sida noolaysiinta iyo nafka qaadista iyo arsaaqad kordhista kordhinta iyo arsaaqad dhimista ilaahay cidaan ahayni inay arrimahaysa hadduu aamino ama abaar keenista ama abaar abaarta in la suuliyo barwaaqo lagu bedelo ictiqaad lagu gaalooba ee qofkaasuu sameeyey yakfur arrinta afraada lagu gaaloobo waa shaki arrin diinta inay ka mid tahay si cad loo og yahay haddii uu ka shakiyo waa gaaloobaya idaa shaka fii nubuwati rasuuli illah nebinimada nebi maxamed muu ka shakiyey war malaa nebiba muu ahayn bui uu iska sheeganayay waa gaaloobaya aw fii wujuubi salaa ama waajibnimada salaaduu ka shakiyey war malaa waajibba maaha salaadani waa iska sunna malaa aw naxwaha mima huwa macluum min addiini bidaruura ama shay si cad oo go-aan diinta inuu ka mid yahay u sugnaatay haddii uu ka shakiyo waa kufriyaya waa gaaloobay ama wuxuu ka shakiyey butlaanu shirki shirkiga baadilnimadiisa ama gaalnimada baadilnimadeedu ka shakiyey waa gaaloobaya marka masaladaasina waa in lagu baraarugsanaado alriddatu takunu biqowlin aw bificlin aw biictiqaadin aw bishakin afartaa arrimood tii qofku uu ku sifoobaba waa ku kufriya masalada haddaynu usoo noqonna ahayd suurtagal ma tahay dad muslimiina inay ridoobaan mana jirtaa muslimiinta dhexooda ridda inay dhacdo waxaan leenahay qur-aanka iyo sunnada in badan bay kusoo noqnoqotay digitaan ilaahay uu ka digaayo ka noqoshada diinta iyo ka bixitaankeeda iyo asbaabta keensataba waxaan dhiciba karina ilaahay kama digaya dadka waxaa looga digaya laleeyahay ha samaynina dee waa wax inay sameeyaan ay ka suurtowdo ilahay wuxu uhi waman yartabda minkum can diinihi fayamut wahuwa kafir faulaa'ika xabiطat acmaalhm fi اdunya wاlaakhira waulaa'ika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun ka diinta ka noqda fayamut wahuwa kafir oo dhintay isagoo gaala faulaa'ika xabiطat acmaalhm fi اdunya wاlaakhira camalkiisu inuu buru ilahay tilmaamo waulaa'ika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun wuxuu hi ilahay ya ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diini fasawfa yaأti allahu biqowmi yuxibum yuxibuuna ila akhiri laaya muuminiinay kaydinka midee diinta ka noqda ha ogaado inaanu ilaahay waxba yeelahayn diintana waxba uma dhimi karo waxaana ilaahay subxaana wa tacaala uu ku bedeli doonaa qowm ilaahay jecel ilaahayna uu jecel yahay rasuulkuna wuxuu tilmaamay waxyaabaha dadka dhiigooda xalaaleeye banneeya inay ka mid tahay riddadu oo ay suurtagal tahay qof muslimi diinta inuu ka noqdo laa yaxilu damu mri'in muslimi ila biixdaa alaa qof muslima dhiiggiisu xalaal noqon maayo saddex midkood inuu sameeyo mooyaane ahayibu zani mid guur sharciya soo maray oo gabadh waxa weeyaan guursado oo la guri galay oo haddana zinaystay dhiiggiisu waa xalaal dhagax baa lagu dilaya wanafsu binafsi naftina nafti waa loo dilaya hadduu qof muslima camdan u dilo wataariku lidiini almufaariq liljamaca shaahidku waa ka ka diintiisii ka tegey ee jamaacat almuslimiin ka faaruqa ee xagga gaalada maray isna waa la dilayaa rasuulku wuxuu uhi man bedela diinahu faqtuluu diintiisa xaqaa ka bedela magaciisa murtad baa la ydhaha xukunkiisuna waa maxay waa alqatlu waa in la dilo wey hadduu diinta kusoo noqon waayo istataab fain taaba wailaa qutil rasuulkeenu wuxuu ka warramay ridda inay dhici doonto oo dad muslimiinta ka mida diinta ay ka noqon doonaan oo wuxu uhi laa taquumu saaca xataa yalxaqa fiyaamun min ummatii bilmushrikiin qiyaamuu dhici maayo ilaa qabiilooyin dhan oo ummadayda ka mida gaalada ay haleelaan oy la diin noqdaan oo diinta ay ka baxaan wuxuu rasuulku uhi laa taquumu saacatu xataa yucbad allaata waalcuza qiyaamuu dhici maayo ilaa ay soo noqoto cibaadat llaata waalcuza cibaadadii la caabudi jiray laata iyo cuza oo cibaadatulawthaan dib dadku dib ay ugu noqdaan wuxuu rasuulku yihi laa taquumu saaca xataa tadariba ilyaatu nisaai daws cinda dilkhalas sanamkii dilkhalasa la odhan jiray ee yeman lagu caabudi jiray ilaa dumarka reer daws waa qabiila taskun fi lyaman ay agtiisa ka xadreeyaan oo barhida ay u luxaan qiyaamu dhici maayu rasuulku marka xataa sanam caabudki inuu dib usoo noqon doono ayaa rasuulku sal ly wasalam uu sheegay riddaduna waa dhacday xaqiiqatan oo rasuulka caleyhi afdal salaatu watasliim ilaahay markuu oofsaday dad fara badan ayaa diinta ka noqday xataa masaajid ilaahay lagu caabudaa dhulka dushiisa aanu ku hadhay ilaa saddex masjid mooyaane masjid alxaraam iyo masjid nabiy sal lay wasalam iyo masjidu bani cabdilqays fi lbaxrayn dadkii masaajida kale ilaahay ku caabudi jiray oo dhami waa ridoobeen diintii waa ka noqdeen wakafara man kafara min alcarab waa ka yidhi abu hurayra kamaa fi saxiixi muslim waaqacana waa aragnaa riddadu waa buuxdaa kuwale waxa weeyaan kiristaan baanu noqonay ay kiristaan kiristaan baad noqonay murtad baad noqotay mar hadduu qofku muslim ahaa inuu nasraani noqdo axkaamtii nasaarada uu yeeshay ila nasaaradu axkaam bay leeyihin oo ninka nasraaniga ee kiristaan asala ah ee diinta islaamka aan sooba gelin wuxuu gowracaa xalaal buu inooyi dumarka kiristaanka muslimiintu waa guursan karaan laakiin ninka muslim ahaa yidhi anuu diintiinni waan ka tago kiristaan baan noqday miyaa laga yeelay axkaamta ma yeelanaya abadan waa murtad waa diinka noqda magaciisa la idhaahda xukumkiisuna waa maxay man badela diinahu faqtuluu kuwa noocaasi maanta waa buuxaan kuwa ale kiristaan baan noqonay waa murtadiin wey riddaduna anwaacdeedii kalena waa buuxdaa oo kuwa ilaahay caayaya kuwa rasuulka caayaya kuwa malaa'igta aflagaadeynaya xataa kuwa shahaadateynka caaya ashahaadaada kuwala meedaan maqal ashahaadu sheegaya waa maxa waa ashhadu an laa ilaha illa allah ayuu caaya kuwa murtadiinta noocaas ee riddada noocaas ee ku dhacayna muslimiinta dhexooda maanta waa ka buuxaan waxaa kaloo maanta muslimiinta dhexooda ka buuxa kuwa samaynaya waxyaabaha lagu ridoobo ee kitaabkan aynu ku arki doono oo shirkiga ayaa u horreeya sheekh ugu horraysiiyey dadka riddada noocaasiya ku dhaca maanta aad bay u fara badan yihin kuwa ilaahay cid aanan wax u qalaya qubuurta u qalaya jinka u qalaya kuwo bani aadamka nool ama kuwa dhintayba weydiisanayo wax ilaahay ilaahay inuu bixin karo yadcuuna hayr allah wayastakiisuuna bigayr illah wayastaciiduuna bigayr illahi subxaana wa tacaala aad baa shirkigu maanta uu fara badayay fi alcaalam alislaami malaayiin min almuslimiin ayaa yacmaluuna shirka ayaa shirkiga waxaa laidhaa sameeya idoo laga yaabo qaar fara badani inuu shirki yaaba inaanay garanahayn oo u haystaanba inuu yahay cibaado allah subxaana wa tacaala u dhoweynaysa marka riddadu waaqaca iyo dadka muslimiinta dhexdooda aad bay uga muuqata lidalika waxaa waajiba in la barto waxyaabaha qofku inuu gaaloobo sababu noqonaaya asbaabu ridda si waxa weeyaan looga digtoonaado dadka muslimiintana looga digo wuxuu yidhi sheekhu oo kitaabkiisa uu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim bisinka ayuu ku bilaabay sababtu ugu bilaabayna waxay tahay iqtidaa bilkitaabi alcasiiz kitaabka qur-aanka wuxuu ku bilaabmaa bisinka marka culimadu iyagoo taasi ku dayanaya ayaa kutubtooda bisinka ay ku bilaabaan wataasiyan binabiyi sala allahu alay wasalam fii mukaatabaatihi wa muraasalaatih iyagoo kaga dayanaya rasuulka sala allahu alay wasalam waraaqihii uu qori jiray ee bisinka uu ku bilaabi jiray bisinka markaa sababta loogu bilaabo waxay tahay lilisticaanati billah walitabaruk bismihi ilahay baa la kaalmaysanaya oo camalkan la bilaabayo loo kaalmaysanaya leanna laa xawla lana walaa quwata ila billah awood iyo xeelatoona ma lihin haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala inoo kaalmayn aanu inoo gargaarin waxbana ma qaban karno iyo iyadoo ilaahay magaciisa laga barakaysanayo wuxuu yihi sheekhu iclam ogow iclam waa ficil amar mabniyun cala asukuun maakuudun min alcilm cilmigana hore ayaynu macnihiisa u sheegnay alxukmu xukmu dihni aljaazim almutaabiq lilwaaqic waa xukumka qofka qalbigiisa ka soo go-a ee xaqiiqada waafaqsan ayaa cilmi la yidhaahdaa marka ficilkan amar sheekhu wuxuu uga jeedaa litambiih waa lagu baraarujinayaa soo jeesa wey waxaa lagugu baraarujinayaa calaa ahamiyati maa saya'ti bacdah hadalka ka dambeeya inuu yahay hadal muhima oo qiimo leh ayaa lagugu baraarujinaya oo ay tahay inaad ogaato aada barato iclam ogow ana nawaaqid alislaam islaamka waxyaabaha buriyaa casharatu nawaaqida waa toban buriye manaa waxyaabaha islaamka buriya waa toban arrimood waa tilmaanay nawaaqid inay yihiin jamcu naaqid nawaaqidulislaamna looga jeedo mubdilaatu wa mufsidaatu waxyaabaha islaamnimada qofka fasahaadinaaya ee burinaaya inay toban ka badan yihiinna waa sheegnay waxaa kaleynu tilmaanay tobankan sheekhu sababtu u doortay inay saddex midkood noqon karto in nawaaqida kale tobankan ay soo hoosgelayaan ay u noqonayaan amaba se inay tobankani yihiin toban laysku waafaqsan yahay amaba se tobankan inay yihiin waxyaabaha islaamnimada buriya kuwa u waaweyn wuxuu yihi sheekhu alawalu ka u horeeya ee islaamnimada buriya shirkiga weeye fii cibaadati illaah ilaahay cibaadadiisii qofku shirki uu ku sameeyo oo ilaahayo cid kale u ka dhaxaysiiyo cibaadadii ilaahay xaqu u lahaa in loo gooni yeelo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in loo shariik yeelo haddaan laga toobadkeenin wey haddii laga toobad keeno inta la nool yahay ilaahay waa dhaafaya ina allaha yakfiru dunuuba jamiica laakiin ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi haddii iyadoo laga toobad keeni la dhinto ilaahay dhaafi maayo ee ciddaa samaysa ilaahay waa ku ciqaabaya weliba naarta ayaa lagu waarinaya wayakfiru waa dhaafa ilaahay maa duuna daalika wixii shirkiga ka sokeeya ee dembi ah ee gaalnimo aan gaadhsiisnayn liman yashaau cidduu doono ilaahay u dhaafaa cid walba uma dhaafee wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi inahu man yushrik biاllaah inahu arrinku wuxuu yahay man yushrik biاllaah ka ilaahay u shariik yeela faqad xarama allahu ilaahay waa ka xaaraantimeeyey oo ka mamnuucay calayhi isaga aljannata jannada wamaawaahu hoygiisuna annaaru naarta weeye wamaa lildaalimiina kuwa daalimiintee ee mushrikiintaana uma sugnaanin min ansaarin kuwa u gargaara yowma alqiyaama wa minhu shirkiga waxaa ka mid ah islaamnimada burinaaya addabxu gowraca ligayri illaah ilaahay cid aanayn wax loo gowraco kaman yadbaxu sida qofka u gowracaya liljinni jinka isagoo ka baqanaya oo iskaga laaluushaya aw lilqabri ama dadka dhintay xabaalaha ku aasan u gowracaya isagoo ugu dhowaanaya isla aad wax kaga heshid ama ku weynaynaya ama isagoo ka baqanaya isla haddaad u gowrici weydo waxbay ku yeelayn doonaan markaa sheekhu wuxuu ku bilaabay nawaaqidda waxyaabaha islaamnimada buriya shirkiga ayuu ku bilaabay sababta ugu bilaabayna waxay tahay wa akhtaru anwaaci ridda wa acdamu nawaaqid alislaam waxyaabaha qofku inuu ridoobo sabab u noqda ka u halisaysan weeyaan shirkigu waxyaabaha islaamnimada buriyana waa ka u weyn saasi awgeed ayaa cabdullaahi bnu mascuud wuxuu rasuulka weydiiyey ayu dembi acdam dembi qof bani aadam uu galo keebaa weyn faqaala sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak inaad ilaahay u yeesho mid aad la masaynayso oo aada la simayso iyadoo xaalkuu yahay allah inuu yahay ka ku abuuray aayaddan qur-aankee sheekhu uu u daliishaday masaladaana macnaha wayna tusinaysaa shirkiga xumaantiisa oo dembiyada gaalnimada iyo shirkiga ka hooseeya oo dhan qofku haddii uu ku dhinto waa taxta almashiica ilaahay doonistiisu hoos yaalla ilaahay hadduu doono waa ka dhaafaya oo naar bay sarki maayaan oo wixii shirki iyo gaalnimo ka sokeeyey hadduu doonana allah subxaana wa tacaala waa ku ciqaabaya hadduu ilaahay ku ciqaabana naar lagu waarin maayo oo akhrijuu min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbii midqaalu daratin min iimaan ayaa ilaahay u odhanaya naarta ka soo saara qofka tawxiidka ku dhawaaqay qalbigiisana iimaan uu ku jiro qofka haddii shirki uu sameeyey qalbigiisa iimaan kuma jiro oo iimaankii qalbiga ku jira shirkigu waa burinaya laakiin shirkiga ilaahay dhaafi maayo ina allaha laa yakfiru an yushraka bih hadduu qofku ku dhintay isagoon ka toobadkeenin bal yu'aakhidu bih wa yucaaqibu saaxiba wa yukhalliduhu fi nnaar ilaahay qofkii sameeye waa ku qabanayaa sababtiisa waa ayuu ku ciqaabayaa naartana waa ku waarinaya aayadda qur-aankaa masaa'il iyo fawaa'id ku jirta hore ayaynu u tilmaanay fawaa'iddaasi waxaa ka mid ah waxa aayaddu ayna tusinaysaa khutuurat shirk halisnimada shirkiga wa ana allaha laa yakfiru liman maata cala shirk iyo ilaahay inaanu u dhaafayn qof shirki ku dhintay waxaa kaloo aayadda ku sugan ihbaatu sifati almakfira lilah sifada dhaafitaanka inuu ilaahay ku sifaysan yahay wa ihbaatu sifati almashii'a lilah sifada doonista ilahay inuu ku sifaysan yahay wayakfiru ma duuna dalika liman yashaa waxaa aayadda ku sugan ana asxaaba alkabaa'ir aladiina maatuu calayha walam yatuubuu minha taxta mashii'ati illah dadkii dembiye waaweyn laakiin gaalnimo aan gaadhsiisnayn iyagoo samaynayon ka toobadkeenin ku dhintay ilaahay mashii'adiisay hoos yaalleen ilaahay hadduu doonana waa ka dhaafayaa hadduu doonana waa ku ciqaabaya hadduu ku ciqaabana naar ku waari maya wa fii hadi laayati raddun cala alkhawaarij walmuctazila aayaddu waxay radinaysaa khawaarijta iyo muctasilada oo khawaarijtu waxay idhahaan qofka dembi weyn sameeya sida qofka khamri caba ama sinaysta ama waxada waa gaaloobaya aayadduna waxay tilmaamaysaa naartana waa lagu waarinaya aayaddu waxay tilmaamaysaa shirki wixii ka sokeeya qofkii ku dhinta in ilaahay hadduu doono uu dhaafayo hadday gaalnimo arrimahaas yihiinna ilaahay uma dhaafeen waxaa kaloo aaddu raddin ku tahay murji'ada yidhi qofka iimaan ku dhintay iyadoo iimaan qalbigiisa ku jiro naar bay sarki maayaan oo aayaddu waxay tilmaamaysaa dad iimaan qalbigooda uu ku jiro laakiin dunuub ay samaynayeen oonay ka toobadkeenin ku dhintay inuu ilaahay ciqaabayo subxaana wa tacaala oo mashii'adiisu inuu ciqaabo qaarkooda ay keensanayso aayadda kale inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna waxay tilmaamaysaa qof shirki ku dhintay waliba shirkiga weyn inaanu janno gelahayn waayo muumin maaha jannadana cid aan muuminiin ahayn ma gasho hoygiisuna waa naar oo uu ku waarayo cid u gargaartana mala yowma alqiyaama cidduu sababtooda shirkiga u sameeyey uu islahaa waxbay kaa celin doonaan ama way kuu shafeeco qaadi oo naar bay kaa baajin doonaan maalintaa waxba ka tari maayaan waxaa haddaba muhima oo xoogay aan ka tilmaamayaa qodob aada iyo aada muhim u ah maa hiya xaqiiqatu shirk shirkigu waa maxay maxaa shirki la yidhaahdaa waayo dadka badankoodu shirkiga waa necabyin inuu shirkigu gaalnimo yahayna waa qirsan yihin waxaana laga yaabaa shirki inay sameeyaan taagta inay isleeyihin iska ilaaliya laakiin shirkiga xaqiiqadiisii baanay fahamsanayn sidaynu hore usoo tilmaanay dad fara badan khalal baa kaga dhacay mafhuumka tawxiidka oo waxay u arkaan tawxiidku inuu yahay qofku muwaxid uu ku noqonayo inuu ilaahay rabbinimadiisa u qirsanaado mar hadduu ilaahay khaaliqnimo iyo maaliknimo iyo mudabbirnimo saddexdaa mar hadduu ilaahay u ogol yahay inuu muwaxid yahay bay u arka inaan intaa qofku muwaxid ku noqonahayna waxaynu ku soo dhigannay kitaabkii alqawaacid alarbac oo kuwii mushrikiinta ah intaaba iyagoo qirsan haddana muwaxidiin ma noqon qofku wuxuu muwaxid noqonayaa intaa markuu ku daro inuu ilaahay cibaadada u gooni yeelo markaa sida dadka qaarkood tawxiidka ay ugu yaqaaniin un tawxiid rububiya in ilaahay rabbinimadiisa lagu gooni yeelo ayaa shirkina waxay u yaqaaniin waa shirku fi rububiya oo qofka idhaha ilaahay cid aan hayn baa wax abuurtay ama caalamka le kaasunbay mushrik u yaqaaniin ama mushrik waxay u yaqaaniin uun ka dhagax caabuda dhagax barya ama geed barya ama ku dawaafa ama wax u gowraca khalal baa markaa galay fii mafhuum ashirk marka shirkiga waxaa la idhaahdo maadaamuu yesha islaamnimada buriya inay xaqiiqadiisa aada garatiyo suuradiisa dhabtaa si aad isaga ilaalisaa waa waajibku saaran wey shirkiga waxa dha waa maakuud min almushaaraka waalishtiraak wadaajin iyo wadaag ayaa laga soo qaatay oo waa kelmadiina tusinaysa in laba shay laga dhexaysiiyey ama laba inay shay wadaageen shareecadu maxay shirki u taqaanaa shirkigan qur-aanku uu ka digaayo ama rasuulku uu ka digaayo ee cidda samaysa la leeya waa gaal oo islaamnimadiisi waa buraysaa waa maxay waa jaclu shariikin maca allah fii rububiyati aw ilaahiyati aw asmaa'i wa sifaati waa inuu qofku yeelo ama uu sameeyo cid uu allah subxaana wa tacaala la wadaajinayo rabbinimadiisa oo ilaahay wuxuu la gaari rabbinimo haddii cid kale rabbinimo loo sugo dee waa shirki waxa la sameeyey oo la dhaha cid kalaa wax abuurtay ama cid kalea caalamkan leh ama cid kalea caalamkan maamusho tasaraf ku leh waa shirki oo shaygii ilaahay u gaar ahaabaa ilahay cid kale laga dhexaysay haddii macbuudnimadii ilaahay ula gaarka ahaa cid kale wax laga siiyana waa shirki ilahay wuxuu la gaar yahay inuu keladii cibaado mutaysta haddii cibaadadii cid kale wax laga siiya waa shirki ilahay wuxuu la gaariyay magacyo wan wanaagsan iyo sifaad dhamaystiran haddii magacyadii ilaahay cid kale la siiyo ama sifaadkii ilaahay cid kale lagu sifeeyo iyaduna waa shirki wey waxaa kaloo shirkiga aynu ku macnayn karnaa cibaaro kale waa taswiyatu gayri اllahi biاllah taswiyatu gayri اllahi biاllah fima huwa min khasaa'is اllah shaygii allah subxaanah wa tacaala u gaarka ahaa ama in ilaahay lala maseeyo cid kale oo lagula maseeyo shaygii ilaahay u gaarka ahaa in ilaahay cid kale la garab dhigo oo lala maseeyo oo lala simo iyadoo lagula simayo wixii ilaahay u gaarka ahaa ama waxay odhan kartaa waa sarfu alcibaadati ligayri اllah shirkigu shirkiga le inta badan dhaca waa ashirku fi fi lcibaadaya waa cibaadadii ilaahay xaqa uu lahaa oo cid kale loo leexiyo magaca la doonayaba leexintaha loo bixiye oo qofku cibaadadii ilaahay xaqa uu lahaa ee ahayd in ilaahay loo gaar yeelo hadduu cid kale u leexiyo waxa uu sameeye shirki baa la dhaha isaguna waa mushrik haddii marka hore muslim u ahaana wax islaamnimadiisii buriye ayuu la yimi waxaa la odhan karaa maxaa u daliila inuu shirkigu sidaa yahay waxaa u daliila ilaahay wuxuu yidhi uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun uma aladiina kafaruu kuwa gaaloobay birabbihim yacdiluun rabbigoodii xaqa ahaa ayay cid kale la simayaan yusawiunahu bigayrihi marka ilaahay cidaan cid makhluuqaadkiisa ka mida in lala simaa inay shirki tahay ba aayaddaasiina tusi kuwii mushrikiintaa markii naarta la geliyey ayaa iyagoo ciddii ilaahay ay la simi jireen la hadlaayo waxay yidhaahdeen tallaahi in kunaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin wallaahi kuwa si cad u lunsan baanu ahayn bay yidhahdeen id nusawiikum birabbi alcaalamiin rabbi alcaalamiin markaanu idinla simi jirnay markaa shirkiga iyo gaalnimada ay sameeyeen maxay ahayd waa taa ay ka warramayaan ay leeyihiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin simistaa ilaahay makhluuq ay la simayeenna ma hayn xagga rubuubiyada oo allah subxaana wa tacaala abuurka waa u gooni yeelayeen iyo mulkiga iyo maamulka ee taswiyadaasi waxay ahayd fi almaxabati waalcibaada saa awgeed baa wuxuu yidhaha samcaani raximah allah alshraaku huwa aljamcu bayna shayayni fi macna falshraaku biاllahi huwa an yajmaca maca allahi gayra allah fima laa yajuuzu ila allah shirkigu waa in ilaahayo cid kale lagu kulmiyo oo laga dhaxaysiiyo wax ilaahay in loo sameeyo mooyaane cid kale in loo sameeyaa aanay bannaanayn wa qaala suwaydiyu raximah llah huwa an yajcala xaqa allahi alkhaas bihi wahuwa alcibaada ligayri shirkigu xaqii ilaahay u gaarka ahaa waa in cid kale qofku uu siiyo sheekha la idhaahdo cabdiraxmaan ibnu naasir isacdi raximah llah kitaabkiisa la dhaha alqowl sadiid ayaa isaguna uu ku qeexay xaqiiqada shirkiga wuxu uhi ina xadda shirki ina xadda shirki alakbar wa tafsiirahu aladii yajmacu anwaacahu wa afraadah xadka ama tacriifka ama qeexitaanka shirkiga weyn iyo tafsiirkiisa noocyadiisa iyo qodobadiisa oo dhan ay isugu imanayaan wa an yasrifa alcabdu nawcan aw fardan min afraadi alcibaadati ligayri illah waa inuu addoonku nooc ka mida anwaacda cibaadada ama qodob ka mida qodobada cibaadada ilahay cid aan ahayn uu leexiyo fakulu اctiqaadi aw qawli aw camali habata anahu maamuru bihi min الshaaric fasarfuhu lilahi waxdahu twxiid waiimaan waikhlaas wuxuu yidhi ictiqaad kaste caqiide kaste iyo hadal kaste iyo camal kaste oo ay sugnaato shareecadu inay ina amartay samaynta ilaahay loo sameeyaa waa tawxiid waa iimaan waa ikhlaas hadalka ilaahay uu ina amray uu inagu waajibiye ama laynoo sunneeyey haddaad ilaahay daraaddii u samaysa waa maxay waa tawxiid waa ikhlaas waa iimaan caqiidada ilaahay nagu waajiba inu ictiqaadno oo inuu ilaahay ka ictiqaadno haddaad la timaaddo waa tawxiid waa ikhlaas waa iimaan camalka ilaahay nagu waajibiyey ama laynoo sunneeyey haddaad ilaahay daraaddii u samayso waa tawxiid waa iimaan waa ikhlaas wa sarfuhu ligayrihi shirkun wa kufrun ictiqaad kastoo laynagu waajibiyey ama camal kaste ama qowl kaste ama laynoo sunneeyeyba haddaad cid aan ilaahay inu leexisa waa maxay waa shirki waa kufri marka tawxiidka haddaad fahamsan tahay shirkigu waa tawxiidka waxaa ka soo horjeeda wabididdiha tatabayun alashyaa shaygu didkiisa haddii aad garanayso ka soo horjeeda isaguna waa kuwaa kuu caddaan karaa waad fahmi kartaa marka shay kasta oo tawxiida cagsigiisu muxuu noqonaya ka soo horjeedkiisu shirki ayaa uu noqonayaa sheekha la dhaha cabdulaiif ibn cabdiraxmaan ibni xasan isna wuxuu yidhi ashirku qad carafahu nabiyu bitacriifin jaamic shirkiga maxaaba meel kale looga doondooniba rasuulka ayaaba inoo qeexay oo tacriif qeexitaan macaanidiis o dhan soo urnayu rasuulu ku qeexay kama fii xadiidi ibni mascuud anahu qaala ya rasuul allah ayu denbi acdam qaala an tajcala lilahi nidan wahuwa khalaqak rasuulkaa la weydiiyey dembi keebaa weyn suri dembigu waa an tajcala lilahi nidan wahuwa khalaqak wanidu almathal wshabiih faman sarafa shaya min alcibaadaati ligayr illah faqad ashraka bihi shirkan yubطilu tawxiida wa yunaafih qof kasta oo nooc ka mida anwaada cibaadada ama shay ka mida ilahay cidaanin u leexiyaa wuxuu sameeyey shirki tawxiidka burinaya oo meesha waxa weeyaan ka saaraya markaa shirkiga waxa ydhaha xaqiiqadiisu maxay noqotay waa xaqii ilaahay uu lahaa ilaahay uu la gaarka ahaa cid aan ilaahay ahayn in loo leexiyey kulu man sarafa xaqa allahi ligayr illahi faqad ashraka waman ashraka kafar shirkiga waxaa la idhaahdaa hore waa u tilmaanay oo waa ishaaray inuu yahay halis waxaa shareecadeenu ay noo sheegtay waxyaaba badan oo tusinaya halisnimada shirkiga waxaa ka mida shirkigu waa tashbiih lilmakhluuq bilkhaaliq fii khasaa'isi makhluuqii daciifka ahaa ayaa qofka shirkiga samaynaya uu ku shabahay khaaliqii weynaa shirkiga ilaahay wuxuu inoo sheegay inaanu dhaafin haddii lagu dhinto sidaa aada maqasheen aayadda aynu akhrinay qofka shirki sameeya shirkiga weyn ee milada lagaga baxo janna inay xaaraan ka tahay oo naarta uu ku waarayu ilaahay sheegay inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar wamaa lidaalimiina min ansaar shirkigu inuu acmaasha oo dhan buriyo haddii lagu dhinto ayuu ilaahay sheegay walow ashrakuu la xabita canhu ma kaanuu yacmaluun ambiya ayuu ilaahay ka warramaya hadday shirki samayn lahaayeen wax allaale waxay sameeyeen o dhami waa ka buri lahaa oo camal saalixa ah walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin shirkiguu qofka dhiiggiisu xalaal ka dhigaayo maalkiisa faqtuluu lmushrikiina xaydu wajadtumuuhum ayuu ilaahay yidhi laaya mushrikiinta meel kastoo aad ku aragtaan umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulullah ayuu rasuulku yidhi shirkigu dembi la sameeyo waa ka u weyn alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir buuri rasuulku faqaala saxaaba qulnaa belaa ya rasuula allah qaala alishraaku billah wa cuquuqu lwaalidayn war kabaa'irta ka u weyn ma idiin sheegaa say yidhahan saxaabadu haa suri rasuulku waa alishraaku billah shirkigu dulmi la galo waa dulmiga u weyn oo waa ka yidhi luqmaan se ilaahay inooga sheegay isagoo inankiisii la hadlaya ya bunaya laa tushrik billah ina shirka la dulmun cadiim wuxuu ihi baydaawi isagoo fasiraya ayadan liannahu taswiyatu bayna man laa nicmata ila minhu waman laa nicmata minhu shirkigu muxuu dulmi u noqday dulmigu waa shayga meeshii ku abbooneed meelaana in la dhigo markaa shirkigu muxuu dulmi u noqday lianna waa simitaan la simay mid nicmo kasta xaggiisa ay ka timi iyo midaan nicmaba xaggiisa aanay ka iman nicamka o dhan xaggeebay ka yimaadeen wamaa bikum min nicmatin fa min allah allihii nicamka oo dhan siiyey makhluuqaadka ayaa makhluuq daciifa waxba aan bixin karin lala simay shirkigu waa lumitaanka ugu daran waman yushrik biاllah faqad dalla dalaala baciida shirkigu waa iftiraac cala allah waa been abuurad qofku ilaahay ku been abuurtay waa cay qofku ilaahay u caayay tanaqus weey ilaahayna naftiisa waa ka nasahay ceebta iyo nuqsaanta markaa qofka ilaahay makhluuq la maseeyey waa qof ilaahay ceebeeyey oo nuqsaan u nisbeeyey waman yushrik biاllahi faqad iftaraa iثma cadiima waxaa kaloo yaa subxaana rabbika rabi اlcizaةi cama yasifuun subxaana wa tacaala cama yushrikuun ilaahay waa ka nasahayo waa ka sareeya shirkiga waxa weeyaan ay samaynayaan shirkigu wuxuu sababu noqonayaa qofku inuu shafaaco la waayo yowma alqiyaama loo shafeeco qaadi maayo qof shirki ku dhintay ilahay baa uhi ma lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac mid saaxiib ay yihiin oo uxutara iyo mid u shafeeco qaado shafaacadiisa la aqbalaya toona maalinta qiyaame mushrikiintu male aalimiin mushrikiintaa looga jeeda qof mushriga ilaahay camal ka aqbali maayo kuu sameeyena waa buraya waxaa xaaraana mid mushrigii inuu guursado guursado gabarh muslimada qof walow muslim ha sheeganayabe shirki samaynaya gabadh muslimada inuu guursado xaaraan bay ka tahay sida nacam nin muslimaba ay xaaraan uga tahay gabadh mushrikada inuu guursado walaa tankixu lmushrikaat xataa yu'minu walaa amatun mu'mina khayru min mushrika walow acjabatkum ilahay wuxuu leeha guursanina dumarka mushrikaadka addoon muslimada ayaa dhaantoo ka wanaagsan mid mushrikada walow ta mushrikadii haydin cajab gelisaba quruxdeeda iyo xoolaheeda iyo reerkii ka dhalatay marka la egay walaa tunkixu lmushrikiin buu ilaahay subxana wa tacaala ha u guurinina kuwa mushrikiinta walaa tumsikuu bicisami alkawaafir mid gaaloodo shirki samaysay ha sii haysanina buuhi ilahay subxana wa tacaala hadduu ninku shirki sameeyo uu ku gaaloobay gabadhii muslimadda ahayd ee uu qabay nikaaxu hayaa ma jiro yanfasikha nikaax ila waa nin ridoobo diintii ka baxay hadday gabadhu samaysana saas oo kale haddii qofku isagoo shirki samaynayo uu dhinto lama maydhayo lama kafnaayo lagu tukan maayo xabaalaha muslimiinta lagu aasi maayo dadkii uu ka dhintay qaraabadiisa ha dhexli maayaan ka isagoo mushriga aabbihi uu dhintana aabbihii ma dhexli karo oo kaafir muslim ma dhexlayo muslimna kaafir dhexli maayo rasuulkeena inoo sheegay caleyhi afdal salaatu watasliim markaa shirkigu maadaama halisnimadaasi uu leeyahay waa in xaqaa'iqdiisa la barto la iska ilaaliyo dadka muslimiintaana waa in looga digo weeye halkaa ayaa darsigu caawa inoo joogi doonaa insha allahu tacaala markaa tobanka naaqid insha allah ilaa inoo joogi doonaa insha allahu tacaala markaa tobanka naaqid insha allah